subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa subaxnimo talaado ah oo bisha diseembarna ay tahay siddeed iyo toban sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com idaacadda saakana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona cabdixakiin maxamuud sharwacyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo xalay kulan isafgarada ku yeeshay muqdisho
hawshoodii baarlamaanka sidii loo furi lahaa iyo say wada shaqayn lahaayeen ay isku afgartaan ra-isul wasaaruhuna maanta uu soo noqday dabcan wadahadalkoodii iyo xiriirkii saddexda guddoomiye oo sii fiicnaaday wuxuu suuro geliyey in ra-isul wasaarihiina ku soo biiro oo wadahadalkii uu noqdo afar geesood waxaan sidoo kale dhegaystayaal idiin haynaa dowladda kenya oo qoranaysa kun askari oo la dagaalama al-shabaab oo laga qorayo gobolka soomaalida ee waqooyi bari kenya
serikali itaandikisha k p r
dowladdu waxay qoraysaa kun askari oo ciidamada booliiska kaydka ah deegaankan laga soo bilaabo b b ilaa booday oo ah xuduudda kenya iyo soomaaliya waxaan halkan rabaa inaan si toos sidoo kale waxaan idiin haynaa shirkii warbaahinta waddamada carabta oo xalay lagu soo gebagabeeyey magaalada riyaad ee waddanka sacuudi arabiya qodobadaasiyo kuwo kale oo guud ahaanba soomaalida ku saabsan ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna subaxnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida war-saxaafadaad ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha waa amniga gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa shaqadii looga joojiyey heese hay-adda cilmi baarista ee sahan war-saxaafadeedka hay-adda amniga ay ku joojinayso shaqooyinkii dalka ee ka wada hay-addaasi ayaa waxa uu soo baxay shalay oo toddobiyo tobanka bisha disembar ay ku beegneyd taasi oo ahayd maalinkii ugu dambeysay oo go-aankaasi lasoo saara shaqadii ugu dambeysana ay ka qabanayso sida lagu sheegay war-saxaafadeedkan waxaa sidoo kale ay wasaaraddu sheegtay in muddo baaritaamo ku qotomo waxyaabaha soomaaliya ee ka haysa hay-addaasi ay soo waday wasaaradda sidoo kale war-saxaafadeedka wasaaradda ayaa lagu sheegay in hay-addan ay faraha kula jirto waxyaabo dhaawacayo midnimada xasiloonida iyo amniga qaranka dalka soomaaliya hay-addan oo ah hay-ad cilmi baaris ku shaqaynaysay ayaa waxaa madax u ah matt bryan oo ah nin u dhashay dalka canada dhowr jeerna lasoo shaqeeya hay-adaha gargaarka ee gudaha soomaaliya wakiillo ka socda taalibaanka waddanka afghanistan iyo saraakiil maraykanka ayaa la kulmay saraakiil maraykan aan idhaahdee si loo kordhiyo cadaadiska ku aadan in lasoo afjaro dagaalka toddobiyo toban sanno jirsada ee ka socda dalka afghanistan wadahadalladan uu soo qabanqaabiyey dalka bakistan ayaa lagu qabtay dalka isotanka imaaraadka carabta saraakiil ka socday afghanistan iyo bakistan ayaa v o a u sheegay inay u qaybsanaha wadaxaajoodka afghanistan ee maraykanka u qaabilsan oo lagu magacaabo selmey khaliilizaad uu hogaaminaya kooxda ka socda dalka maraykanka ee wadahadalladan iyagoo sida oo kalena ay ku sugnaayeen wakiillo ka socda dalalka bakistan afghanistan sacuudi arabiya iyo weliba imaaraadka carabta afhayeen u hadlay ururka taalibaan oo lagu magacaabo sabiixullah mujaahid ayaa sheegay in xubnaha ka socda kooxdooda ay keliya la hadleen wakiilada ka socda maraykanka balse aanay qorshaha ugu jirin inay la hadlaan xubnaha ka socda dowladda loo dhan yahay ee dalka afghanistan
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa washington saaraan ku bilowno dhinaca iyo magaalada muqdisho magaalada muqdisho goor dambe oo xalay ah waxaa ku kulmay ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya xasan cali khayre iyo guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh mursal cabdiraxmaan amaan idhaahda maxamed mursal cabdiraxmaan kadib maalmo qallaasay ee khilaafu soo kala dhex galay xubnaha dowladda federaalk ee soomaaliya kaasi oo ka bilaabmay mooshinkii laga keenay madaxweynaha kulanka xalay oo waxaa ka soo shaqeeyey guddidii hore isugu keenay guddoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku-xigeen ee ka mid ah golaha shacabka shirkaasi xalay ee guddoomiye mursal iyo labadiisa ku-xigeen iyo weliba ra-iisul wasaare khayrleh waxa uu sidoo kale kusoo beegmaya iyadoo xildhibaanada baarlamaanku ay ku kala qaybsanaayeen aragtida mooshinka ee ka dhanka madaxweyne farmaajo haddaba waryahayaga saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiidhay xildhibaan cabdi cali xasan oo ka mid a xubnihii baarlamaanka ee dhinacyada soo kala dhex galay zahro waa mahadsan tahay kulankan kulan horay ay loo sii qabanqaabiyey ayuu ahaa guddiga aan ka mid ahaa xildhibaanada isxilqaamay ee waday dhexdhexaadintan markii ugu horreysayba markii ay hawshaan bilaabayeen waxay la kulmeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo kadib waxay la kulmeen gudoomiyaha baarlamaanka kadib waxay la kulmeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda kadib waxay la kulmeen guddoomiye ku-xigeenada markay ay dhegeysteen dhammaantood waxay isku dayeen inay kala sheekaystaan waxyaabaha markaa la isku hayay kadib waxaa u suura gashay inay muddo haatan laga joogo saddex afar casho inay isu keenaan markii ugu horreysay labada guddoomiye ku-xigeen iyo guddoomiyaha kadibna ay u qorshaysnayd in ay kadibna markay saddexdooda isga is-afgartaan in ay ra-iisul wasaaruhu kusoo biiro kadibna wixii halkaa ay kasii wada hadli karaan baarlamaanka iyo xukuumaddu ugu dambeynna ay saddexdo afartooda wada socda madaxweynaha la kulmaan ra-isul wasaaruhu habeenkaa kadib safar ayuu galay waa tuu qadar aaday waxaana sii wadnay marka guddoomiyahana waxaa dhacday inuu xoogaa deegaankii bedeshay marka kulankoodii saddexda guddoomiye dib u dhacay waa tii shalay ay noo suura gashay inaana afgarad iyo siday ay u wada shaqayn lahaayeen iyo khilaafaadkooda siay u xalin lahaayeen inay isku afgarteen shalay ayna bilaabeen inay hadda wixii ka dambeeya hawshoodii baarlamaanka sidii loo furi lahaa iyo si ay u wada shaqayn lahaayeen ay isku afgartaan ra-iisul wasaaruhuna maanta uu soo noqday dabcan wadahadalkoodii iyo xiriirkii saddexda guddoomiye oo sii fiicnaaday wuxuu suura geliyey in ra-iisul wasaarihiina kusoo biiro oo wadahadalkii uu noqdo afar geesood saddexda baarlamaanka guddoomiye mursal iyo labadiisa ku-xigeen iyo ra-iisul wasaaraha waya waxaana xildhibaan waa garta marka maxay ka wada hadleen ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ra-isul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka wixii ay ka wada hadleen xaqiiqdii hadda kuma sheegi karo oo shirka ma fadhinin laakiin qorshaha ay ka wada hadlaayeen oo horey u qorshaysnaa oo inay ka wada hadlaan ay ahayd waxa uu ahaa sidii baarlamaanka iyo xukuumaddu ay si wanaagsan ugu wada shaqayn lahaayeen caqabadaha hay-adaha hay-adda fulinta iyo iyo iyo soo kala galay maxaa la yidhaahdaa golaha shacabkana is afgarad iyo wadahadal loogu xalin lahaa waxaan qiyaasayaa mawduuca ay ka wada hadleen kaasuu ahaa rajo fiicanna waa ka qabaa in is afgarad uu ku dhammaan doono waa gartay waxaa jirtay keliya ma ahan ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ama guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha waxaa jirta in xildhibaanada baarlamaanka ay qeybsameen oo qeybna mooshin ay keeneen qeybna ay ka hor imaadeen qeybta mooshinka keeneen guddoomiyaha baarlamaanka isku aragti ahaayeen marka arinta xildhibaanada laftirkooda maadaama ay laba dhinac kala noqdeen oo kala aragti ay noqdeen oo qaarkood meelaha warbaahinta hadalada laisu marmarinaya iyagana xaalkooda halkuu ku dambeeyey xildhibaanada labada garab ay kala noqdeen xildhibaanadu marna laba garab ma kala noqon laakiin waa kala ra'yi duwanaayeen koox mooshin impeachment ka keentay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo koox ka hor timid oo tiri mooshinkaasi xal sax ma ahan waana xaq daro qaarkoodna ay sheegeen in magacyadooda iyo saxiixooda laga been abuurtay taasaa keentay marka inay u muuqdaan inay qaybsan yihiin laakiin xaqiiqdii waxa qaybsan ayaga ma ahayn waxay ahaayeen guddoonka baarlamaanka oo sababtay in baarlamaankii uu furmi waayo oo uu hakado ayaguna ay ku kala dabafeydhaan aragtiyada kala duwan oo guddoonkuna ay ay maxaa la yidhaahdaa ay u muuqdeen iyagoo aan ogahay qaarkood inaysan ay kala fakar duwaneyn waxyaabaha ay isku hayeen aysan ahayn aragtida impeachmentiga haddana ay keentay in laba safood ay u muuqdaan taa laakiin waxay soo afjarantay shalay markii guddoonku ay isla qaateen inay khilaafaadkooda xaliyaan baarlamaankana dib u furaan taasoo macnaheedu yahay in xildhibaanadii kala kala sii jeeday dhabarkoodu isu soo jeeday ay isu soo jeestaan godahoodana ay faker kasta oo ay ku kala duwan yihiin ay la yimaadaan oo ay ku xaliyaan waa hagaag hadda marka aragti ahaan maadaama guddiga aad ka mid ahayd khilaafka ma intaasaa lagu soo afjara mase waxbaa idiin dhiman ood leedahay weli aan si aan baqaadina wallahi gabdal khilaafka wuxuu u baahan yahay waxyaabo hoose oo in la xaliyo u baahan waxaasna dee waa waxyaabo hadday guddoonka tahayna ay hoos uga wada hadli doonaan oo laga yaabe beri ilaa beri dambe xataa inay qaadato waxna waa wax u baahan baarlamaanka markii la yimaado golaha la yimaado in in lagu xaliyo marka intaaba waxbaa ka dhimanaan kara xalkii in kulli waa la wada xaliyey oo lama oran karo laakiin waa la is afgartay kolley sida ii muuqata qaabkii loo wada shaqeyn lahaa ama dhibaatooyinka jira loo xalin lahaana waa lislaam
xildhibaan cabdi cali xasan oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya uu waramayey sahra cabdi axmed
weli waxaad nagala socotaan idaacaddeenna subaxnimo idinkaga imaaneysa magaalada washington magaalada riyaad ee caasimada dalka sacuudi arabiya waxaa xalay lagu soo gebagabeeyey shir uga socday halkaasi warbaahinta dalalka carabta shirkaasi oo ay kasoo qayb galeen wasiirka warfaafinta ah ee dalalkaasi iyo weliba war fidyoona caan ah ayaa lagu falanqeeyey waayaha ay ku sugan tahay warbaahinta iyada oo sidoo kale magaalada riyaad ee lagu qabtay loogu doortay in ay noqoto caasimada warbaahinta carabta haddaba wariyaha v o e da ee magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere oo ku sugan magaalada riyaad islamarkaasina ka mida suxufiyiinta ka qaybgalaysa shirkaasi ayaa waxa uu u waramay cabdixakiim maxamuud shirwac run ahaantii shirkan oo si rasmiya saaka u furmay ujeedadiisu waxa weeye waa kala wareega caasimada warbaahinta jaamacadda carabta oo bishii may lagu guddoonsaday xarunta ay ururka midowda guud ahaaneeda carabtu ay leeyihiin in laga soo wareejiyo sanadkan magaalada la yidhahda baqdaad oo ay ku guulaysatay magaalada riyaad caasimada boqortooyada sacuudi carabiya taasi oo muujinaysa in sanadba sanadka ka dambeeya lasii horumariyo isku xirnaanta jaamacadda carabta wasaar da warfaafinta wasiiradoodu sidii markaasi loo hinqin lahaa higsiga labada kun iyo soddonka warbaahin taya leh oo ka gudubta culaysyada haysta oo si weyn loo falanqeeyey waaye yaasiin n yaa ka soo qayb galay ama goobjoog ka ahaa n shirkaasi dabcanse maxaa lagu falanqeeyey intii la joogay ama lagaga wada hadlay run ahaantii dadka ka soo wada qayb galay waxay u badan yihiin dhammaanba wasiirada warfaafinta ee dalalka jaamacadda carabta ku jira oo weliba soomaaliya iyo jabuuti ay ka mid yihiin waxaa kaloo ka qayb galay mudanayaal iyaguna baarlamaanada iyo ka tirsan hay-adaha dhinaca warbaahinta qaabilsan waxaana si gaara ay uga walwalayaan dadka iyagu marka tafatirayaasha ee min lubnaan ilaa iyo baqdaad ilaa qaahira ilaa waqooyiga carabta oo dhan sida tunisia oo kale dadka aad taqaan intooda badan ama adduunka lagala socdo rag iyo dumarba ee telefishinada iyo idaacadaha ka hadla oo muujinaya in siyaasadii carabtu ay isku bedeshay in midi midi kutaag oo halkaasi xirfadii saxaafadda oo boqolaal sano soo jirtay ay haatan noqotay mid social media inta dhex gashay isla markaana aad moodidba tayadeedii inay sii lumayso markaana laga fakeraya sidii boorka looga jafi lahaa oo dal wanaagsan iyo dal xunba way jiraane in saxaafaddu mar walba ay yeelato tiirarka rasmiga ee salbiyaadka ama dhinaca tawaanaha laga guuro tuganaha loo socdo dabcan markaynu eegno dee warbaahinta taariikhdoodii baad ka hadashay oo dee aad tilmaantay dee taariikhda warbaahinta carabta haddaynu gaar usoo qaadanno imankoo kale muddooyinka ugu dambeeyay dunida oo de dabcan dee soomaaliduina ku jirto waxaa si weyn u socda social media ama waxaa la yidhaha warbaahinta bulshada oo de iyadana carabtana aynu ognahay taariikh bau ku leeyahay wixii la odhanaya rabiiculcarabi ama gugii carabta wadamo badan uu saameeyey iyada taasi n sidee laysula soo qaadayse ma laga wada hadlay run ahaantii waa su-aal aada muhiim u ah xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta wakiilkiisa khaaska ee dhinaca warbaahinta qaabilsan ayaa ka hadlay ciisediin oo si gaara u tilmaamay inay tahay rabiicul carab iyo social mediahu labaduba inay noqdeen waxyaaba si degdega isbedel ugu sameeyey bulshadii oo aan tayadii iyo markaasi shuruudihii iyo profeshinkii looga baahnaa warbaahinta aanay lahayn isla markaana warbaahintii guud ee qiyamkeedii iyo hogaankeedii uu kala raacay meelo kala duwan oo dabacsanaan ay ka timid loona baahan yahay dadka social media ka shaqaynaya intooda badani maaha dad xirfad ku shaqeeya laakiin rabitaan mararka qaarkood laablakaca ayaa waxay dhumin karaan waxyaalo waaweyn oo dowladuhu ka mid yihiin laakiin waxaa laga fakerayaa in la helo mujtamac midaysan oo dhinaca warbaahinta oo ka shaqeeya oo keliya labada dhinac duuxadayn weeye ama labada dhinac bay wax ku goyntaa dhinac waa ku daweysaa dhinaca dawada in loo badiyo lagana tago khilaafaadka u dhexeeya yaryar ee wadamada dhexdooda ku jira si markaasi loo gaaro higsi rasmiya oo ku saabsan in la dhiso mujtamacaad guud ahaaneed oo dallada ah oo warbaahinta dadka aqoonta ee carabtu ay markaasi isku xiraadaan soona saaraan kawaadir waaweyn oo muhiima lagana faa'iidaysto kuwa haatan jira iyadoo dhammaanba tafaftirayaasha jaamacadda carabta ku jira ee shirka ka qayb galay oo ay soomaalida ku jirto ay si gaara usoo bandhigeen rajada la higsanayo iyo qaabka looga gudbayo dhibaatooyinka taagan oo dal waliba taariikhdiisa iyo dadkiisa iyo awlaada yaryar ee soo koraya gaar ahaan haweenka la tilmaamay inay ka soo baxaan meelaha ciriiriga iyo dulanka lagu hayo oo warbaahintu ay muujiso xuquuqda ay leeyihiin waagag ugu dambeyn haddaan ku weydiiyey yaasin shirkan gabagabadii saad aad uba carrabaabtay waxyaabaha lagu falanqeeyo waxaa ka mid ahaa hiigsiga laba kun iyo soddonka qodob iyo laba haddaynu ka tilmaano maxaa la hiigsanayaayo laga wada hadlay ama laisla eegay waxaa kamida marka laga hadlayo magaaladan riyaad oo ah dal xadaarad weyn le boqortooyada sacuudi carabiya oo haatan la wareegtay calankii ewadamada jaamacadda carabta in iyadu ay noqoto horseedka muddada sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka labada kun iyo sagaal iyo tobanka sidii laysugu keeni lahaa dhinacyada kala duwan ee warbaahinta qaaradan ay ku midoobeen jaamacadda carabta lana sameeyo dadka khibradda uleh inay fursad u helaan iyagoo kaga turjumaya si dhaba aan lala diririn lagana hor imaanin dadku markay xuquuqdooda oo madax banaan ay ka hadlayaan taasi ay ku tilmaameen inay tahay halbowlayaasha ugu waaweyn ee cududa ay markii hore hegsan jireen laga soo tegay boqortooyada sacuudi carabiya oo kale in ka badan lixdan sannadood ayaa warbaahinteeda tayadeeda iyo horumarkeeda dadka aad taqaanid ee allah naxariistay cawkaya ay kamid ahaayeen oo kale wixii ka nool meeshaa la isugu keenay caaw iyadoo dadkii caanka ahaa ee warbaahinta bilaabay kun sagaal boqol iyo toddoba iyo afartankii intoodii badnayd la keenay barbaarayni jirin idaacado iyo reeriya iyo waxba haddana intii boqor ee soo maray iyo intii weriyee soo maray iyo intii jaraa-idi ay yeesheen oo dhan oo aflaam ah ayaa la muujiyey waxaana la tilmaamay in la xoojiyo nooca aflaamta aragtida lagu gudbiyo oo waaye hore ay hoos u dhacday marka la eego doorkii ay ku lahan jireen jaamacadda carabtu in dib loo soo bilaabo lagana bilaabo caruurta yaryar ee dalandalka marka ay joogaan in lagu barbaariyo thaqaafada dhinaca warbaahinta taasi oo caawaba ay ku guulaysteen saddex caruura oo yaryar oo ka kala soco dalka libiya syriya iyo dalkan boqortooyada sacuudi carabiya
yaasiin ciise wardheere ayuu kaasi ahaa wariyaha v o e da ee magaalada nairobi oo riyaad isagoo ku sugan shirna uga qayb galayay u warramaya cabdixakiim maxamuud shirwac
mar kale dhegaystayaal subax wacaana wanaagsan meel kastoa joogtaanba dowladda kenya ayaa bilowday qorshe ay ku qorayso ciidamo soomaaliya oo la dagaalami doona al-shabaab kuwaasoo ku biiri doona ciidamada rigliga ah ee gaafureega xuduudda kenya ay la wadaagta soomaaliya qorshaha ka hortaga al-shabaab ayaa kenya waxa ay ku darsatay isdhexgal ay sameynayaan ciidamada ammaanka iyo weliba dhallinyarada gobolka kaasoo dowladdu ay ku doonayso in ay iskala kaashato amaba ay iskaashi ka samayso dhinaca kooxda al-shabaab howlgalladaas oo ka dhana warbixinta waxaa nooga soo diray magaalada gaarisa wariyahayega maxamed faarax shire kenya waxaa soo wajahay dhacdooyin kala duwan oo argagixisaa culays fara badanna ku keenay dadka ku dhaqan guud ahaan dalkani kenya gobolka waqooyiga bariya dalka kenyana wuxuu ahaa marinka ugu weyn ee xarakada al-shabaab ay soo maraysay ama goobaha saldhigga ay ka soo dhiganaysay marka gudaha dalka kenya ay dhacdooyinka ka samaynayaan dowladda ayaa haatan waxay bilowday mashruuc isdhexgal oo ciidamada militariga booliiska iyo weliba dhallinyarada ku dhaqan gobolka waqooyiga bariya dalka kenya ay isku baranayaan ciidamada kulamo waaweynna waxay ka soconayaan magaalooyinka waaweyn ee gobolkani lovel kebaro waa guddoomiyaha countiga wajeer mashruucaasi isdhexgalka ciidamada hamaanka qaranka ee dalkani kenya iyo dhalinyarada ayuuna xarigga oga jaray xarunta gobolkaasi booliiska iyo ciidamada k d f ta ee militariga iyo idinka oo isdhexgalkana hadda aad ku baranaysaan in booliiska iyo ciidanka militariga ragga ah ay yihiin waalidiin caruur dhalay oo idinkoo kale ah ama caruur filaya oo idinkoo kale ah cadowgayaga waa hal mid ah midkaana waa midka dhaawacaya noloshayada marka isku xiraha guud ee gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya maxamed beriq ayaa sidoo kale sheegay in dowladdu haatan ay gacanta ku hayso mashaariic kala duwan oo looga hortegayo kooxda al-shabaab dowladdu waxay qoraysaa kunaskari oo ciidamada booliiska ee kaydka ah deegaankani laga soo bilaabo b b n ilaa boodaay oo ah xuduudda kenya iyo soomaaliya waxaan halkan rabaa inaan si toosa idinkaga shaaciyo in mashruucaasi gacantaynu ka qaadnay oo aan dhammaynay kunka iskarina waa kun iskari oo cusub oo hadda aan ku darayno ciidamadii hore ee gaafureega iyo xuduudda kenya iyo soomaaliya ujeedkuna waa in laga hortago cid walba oo carqalad gelinaysa ammaanka gobolka iyaga mudana biriq ayaa waxa uu sheegay inaan loo sii dulqaadan karin dhalinyaro ka tagtay dalkani kenya in dal kale maskaxdooda lagu soo bedela kenyana dib ugu soo noqdaan saameynna ku yeeshaa nolosha kenyaanka dalkani kenya taasoo uu uga digay waalidiinta gobolkani waqooyiga bari dalka kenya ku nool ma aha inaynu ogolaano wiilashayada in carqalad nolol xumo ay ku dhex abuuraan gobolka iyaga waa inaad ka digtoonaatiin waalidiinta haddaad tihiin iskaashin aad ka samaysaan wiilashiinna hanaanka ugu dhow ee dadka iyo dalkani aynu u wada dafaacan lahayn mashruucan ka hortaga xarakada al-shabaab ololihiisa ayaa si carcarla wuxuu uga soconayaa guud ahaan gobolka waqooyiga bariya dalka kenya kadib xilli ay madaxda ugu sarreysa gobolkani madaxweynaha dalkani kenya iyo wasaaradda amniga gudaha qaranka ee dalkani kenya in dhaqaalo fara badan la geliya mashruuca ka hortaga kooxda al-shabaab ee inta badan dhacdooyin saxiixiya ka samaysa gobolka waqooyiga bariya dalka kenya iyo gobolka xeebta haatanna waxaa ku soo biiraya deeqbixiyaal badan oo daneynaya inay dhaqaale geliyeen kahortaga waxay ugu magacdareen argagixiso soo hujuumaysa dalkani kenya maxamed faarax shire v o a garisa
washington ayaad naga dhegaysanaysaan aqoon-yahano soomaaliyeed oo ka kala yimid meelo kala gedisan oo dunida ah ayaa ka qayb galay shirka wadatashiga madasha aragtida wadaagga ee macadka heritage ee uga socda dalka jabuuti martida shirkaasi ka qayb galaysa oo iyagu ka arrinsanaya aayaha soomaaliya iyo guud ahaanba siyaasadda geeska afrika iyo soomaalidaba ayaa xalay lagu soo gebagabeeyey kulankoodii hoteelka ay ka degan yihiin magaalada jabuuti halkaasi oo sagootin ay ugu samaysay dowladda jabuuti wariyaha v o eda rabadaan muuse ayaa la kulmay dhowr qof oo uu ka mid yahay wasiirka dastuurka dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil iyo aqoon-yahano kale mikrofoonka v o edana la dhex maray
shirkan aadaa loo soo abaabulay aad u fiicnaa waxayna ahayd sidii looga wada hadli lahaa mawjadaha isbeddelka ee geeska afrika weliba khaas ahaan isdhexgalka xagga dhaqaalaha waxaa isugu yimin aqoon-yahano fara badan oo ka socdo gobollada geeska oo soomaalidu degan tahay ha noqoto kenya degaanka soomaaliyeed ee etoobiya jabuuti qurbaha dad ka yimid saddex beri oo waxay ahayd maskaxshiil la sameeyey oo laga hadlay dhinaca dhaqaalaha dhinaca siyaasadda dhinaca dhaqanka sidii laysu falgelin lahaa intaas oo wax laysla qabsan lahaa looguna tartami lahaa suuqyada ku yaallo gobolka iyo kuwa caalamka abo soomaali ahaan saan u wada wajihi lahayn dabcan wax aad u fiican waaye waa tiimkan hadda laga hadloo kale waa wuxuu daba joogaa kaleeto dhinaca soomaaliya haddaan u hadlo dowladda waad og tahay oo madaxweynaha iyo brime ministerkaba inay aad u dhiirigelinayaan in si fiican gobolka uu isugu yimaado dhinaca dhaqaalaha arrintaasna arrin socota waaye maanta waxaa noo soo xiray madaxweyne ismaaciil cumar geele oo isagana dadka ku guubaabiyey in danaha soomaalida gobolka degan ay ka shaqaysaa sida ay dhaqaalahooda u kobcin lahaayeen siday isu dhexgeli lahaayeen siday isu caawin lahaayeen aad buu u ficnaa sacaad yuusuf odowa bal ka waran aqoon-yahaniintaad ka mid tahay halkan aqoon-yahanka ka qayb qaadanaya shirkan heritage wallaahi aniga waxaan u arkaa shirka inuu si successful u dhacay haddaan nahay dadkii muxuu ahaa ka yimi somalilanna shirkiiba waxaanu aaminsannahay inuu annaga noo dhacay fariinta la gudbiyey inay ahayd in somalilan iyo soomaaliya wada hadlaan in maaragtay go'aan wax ku ool leh laga gaadho khilaafka labadooda dhex taagan inaan dhaqaale iyo integration toona la samayn karin ilaa iyo intay labadaas maxuun ku heshiinayaan marka horta anaga aad iyo aad farxad gaara noo leeyahay rofeer xuseen warsame shirkii wiinii soo gebagabaysmay sidaad u aragtaa waxyaabihii ka hadlay madaxweynuhu iyo guud ahaana shirka madaxweynaha dee horta sidii kolley baan uga barannay niyad wanaag uu haya dadka soomaaliyeed ayuu markii horeba muujiyey iminkana da waxaa u beeba inuu oday ka yahay isku ururkan faraha badan leh soomaalidii etoobiya soomaalidii kenya soomaalidii jabuuti soomaalidii soomaaliyeed iyo hore waxaasoo dhan buu ka yahay oday marka sidii buu gubaabaya isagaana suuro geliyo magaciisa ku qabsantay in laba jeer lagu qabto shirkan jabuuti iminkana welwana cashaqsanaya jabuutioo sanadka dambe xataa lanagu casuumay somalilan lanagu casuumay n f d oo lanagu casuumayteen weli waxaan codsanaynaa in jabuuti lanooga sii dhigo xildhibaan xasan cabdi ismaaciil xildhibaan federaal ah golaha shacabka soomaaliya waaye xildhibaane shirkan aad ka qayb qaadanaysayaan heritage ee jabuuti lagu qabtay shirkan shir muhiim buu ahaa isbeddelka geeska afrika looga hadlayey waxa u muhiimsan wuxuu ahaa soomaalida marka hore inay iyada is dhisto dowladda soomaaliya inay marka hore iyada ay iyadaigoleedyada dowladda federaalka iyo iyo iyo somalilan ay ay heshiiyaan maamulgoleedyada dowladda federaalka ay heshiiyaan soomaali oo mid ah oo jabuutina kaashanaysa oo qowmiyadda soomaaliyeed ee somali state in etoobiya iyo iyo n f d qowmiyadda soomaliya inay mid noqdaan kadib markaas integrationka markaas in la galo oo integrationkaasna loo arko si positive ah oo soomaalidan ugu jirta in looga shaqeeya laakiinse aan ahayn emotional iyo iyo dareen iyo iyo diyaarada raac inay noqon inay noqoto wax qowmiyadda ummadda soomaaliya dan ugu jirta soomaalina ay ka tashatay khudbadiisana khudbad aad muhiim u ahayd ereyga u muhiimsan ay soo jeegtay wuxuu ahaa waan baahanahay wakhti looma cuno waan baahanahay looma bahla cuno aa looma bahla cuno hadalkaas sideed u fasiri lahayd xildhibaane waxaan u fasiri lahaa in qowmiyadda soomaaliyeed ayna diyaar ahayn weli dowladaha kale ay ka waaweyn yihiin laakiinse loo baahan yahay inaan la degdegin oo baahida qowmiyadda soomaalida haysata ayna u dadejinin integration futurka aan la garanayn meel ku dambayn karo waa hadal sarbeeb u ahaa hadal sarbeeb aad u culus buu ahaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay runtii shirkan waxaan marka horeysa u mahadnaqayaa dowladda jabuuti iyo hay-adda heritage oo soo qaban qaabisay shirkan iyo dowladda jabuuti oo ay martigelisay shirkan runtii si aad iyo aad iyo aad qurux badan baa naloo soo dhoweeyey aad iyo aadna waan uga mahadnaqaynaa shirkan wuxuu ku saabsan yahay sidii looga faa'iidaysan lahaa fursadahaas ka soo bixi kara halistana ay soomaaliya isaga moosi lahayd haddii ay jiraan haliso inta badan annaga dhinacayaga waxa naga khuseeya dhinaca maaragtay ganacsiga haddaan kaa dhex galo waa sidaad ku dhufatay arrimaha ganacsiga shirka waxaa xoog looga hadlay arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha haddaad xoogaan noo iftiimisa dhinaca maxaad odhan leh runtii waa fursad wanaagsan in gobolku isu furmo oo ganacsi xorahoo ay isu socdo oo qofku meeshuu doona uu ka ganacsan karo dadka oo dhan bay fursad u abuuraysaa shaqay abuuraysaa nabadgelyada ka qayb qaadanaysaa marka runtii in ganacsiga la isu furaa waa wax aad iyo aad muhiim u ah awalbana runtii ganacsigu wuu jiray laakiin waa lasii xoojinayaa inuu noqdo in xoog la saaro oo laga qaado wixii hor taagna haddii ay jireen gobolka oo dhami uu maaragtay soomaalida u furmo oo ay ka wada shaqayso taabshiil awalba maaragtay si xoog leh baan uga shaqaysan jirnay gobolka geeska afrika iminkana waan sii xoojinna haddii la ay ka dhigo rabadaan muse v o a jibuuti
codkaasi u dambeeyey wuxuu ahaa xasan cabdi cawad oo shirkadda ka socday isagana dahabshiil barnaamijkaasi waxaad ka dhegaysanayseen washington aad buu mahadsanyaen wariyaheenna bal markana codkaasi dhegihiina kusoo dhacaya waa nimcaan hilaac oo idaacaddii guud ahaanba aan kusoo xirayno cabdixakiim maxamuud shirwac anigoo saare cabdiaxmed iyo sidoo kaleeto bashiir abikar
nadal jacaylkiile nabaduna xilkaas ka tagtay noqota reer waalan naana isku raacdiyo ka filo nabarku soo gaadha naana isku raacdiyo ka filo nabarku soo gaar